habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaha bisha abriil waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaly dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday in ololihii doorashada madaxtinimada dalkaasi uu caawa saqda dhexe ku egyahay shan iyo labaatan maars buu bilaabmay caawa sita lix abriil buu xidhmayaa ololuhu si fiican bay u dhacday labiyo hotobankuu caawa xidhmayaa si fiican bay u dhacday haba yaraatee rabshad kama dhicin kandidaad kasta sacbigiisa wuu la hadlay
waxaan sidoo kale idiin haynaa kulan looga hadlayey sidii gacan loo siin lahaa dadka abaaruhu ay aafeeyeen ee soomaaliya oo maanta muqdisho lagu qabtay
hay-adaha halkan fadhiya ee o i c waxaan shirkan gaarkaa ugu qabanay inaad ka duwan tihiin hay-adaha kale afar iyo labaatanka saace soo socda ama labaiyo tobanka saace soo socda ama lixda saacadeeda soo socota intaasoo booyadood inaan dhaamin halka booyada baxda intaasoo qof bay waraabinaysaa iyo dad waxaan idinka rabnaa waxqabad iyo tallaabo degdeg ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan oonu idiin haynaa warbixin ku saabsan jawaabaha laga bixiyey kenya go'aankii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ay ku joojisay dacwaddii ka dhanka ahayd madaxweyne ku-xigeenka kenya
sidoo kale waxaan haynaa daraasad muujinaysa in cirada iyo bidaarta la iska dhexlo oo xal loo heli karo xubintii dooda gaaban barnaamijkai caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal caawa marka horese warkii caalamka ted cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo barney sanders oo dhinaca dimuqraadiga ayaa ku guulaystay doorashadii ka dhacday gobolka wisconsin oo ay dhibco badan kaga adkaadeen musharaxiintii la tartamaysay cruz ayaa donald trump kaga adkaaday afartan iyo sideed iyo soddon iyo shan waxaana guushiisa uu ku macneeyey mid wax weyn ka bedeli doonta tartanka senatarka laga soo doortay gobolka texas ayaa si kastaba in ka badan laba boqol ka dambeeya tartanka dhinaca wafuudda dooranaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga u matalaya doorashada guud ee maraykanka dhinaca kale senator sanders oo laga soo doorto waa sanders oo laga soo doorto gobolka vermont ayaa hillary clinton kaga adkaaday isaga oo helay konton iyo lix boqolkiiba codadka sanders ayaa hadda ku guulaystay lix ka mida toddobadii gobol ee ugu dambeeyey ee lagu tartamay clinton ayaan wax hadala oo rasmi ah aan jeedin markii laga adkaaday ha yeeshee qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ayay ugu hambaliyeysay sanders
hay-adda amnesty international ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shaaca ka qaaday in sanadkii tegey la fuliyey xukunadii ugu badnaa ee dilka hay-adda ayaa sheegtay in sanadkii hore la dilay ugu yaraan kun iyo lix boqol iyo afar iyo soddon qof iyadoo tiradu inta ay ka badan karto tiradan ayaa ah tii ugu badnayd shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay shan iyo labaatan dal oo caalamka ah ayaa fuliyey xukunada dilka ah laakiin saddex dal oo kala ah sacuudiga iiraan iyo bakistan ayaa ah saddexda dal ee fuliyey dilalka ugu badan
midooda yurub ayaa ku dhawaaqay qorshe la yaable kaasoo ah in aanan la iska celin doonin qaxootiga yurub ka laabanaya gaar ahaana griega ee lagu celinaya dalka turkiga kadib markii qorshahaasi ay diideen dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha gm piera shempere hafayeenka midooda yurub ee hay-adda u qaabilsan magangelyo doonka ayaa u sheegay v o a maanta in midooda yurub ay go-aansadeen inay qof walba oo qaxooti ah siiyaan fursad haddii uu doono uu ku codsan karo magangelyo ka hor inta aan lagu celin turkiga iyadoo lagu salaynayo qorshihii isniinta la fuliyey in ka badan laba boqol oo qof oo si sharci daraa usoo galay griega gaar ahaana magaalada lesbos ayaa isniintii lagu celiyo turkiga iyadoo taa bedelkeedana qaxootiga laga soo qaadayo xeryaha qaxootiga ee dadka siriya ay ku jiraan ee ku yaala dalka turkiga balse midooda yurub waxay xuseen in qof walba uu haysta shan cisho oo uu ku dalbado magangelyo ka hor inta aan la celin
ra-iisul wasaaraha dalka iceland ayaa beeniyey inuu iscasilay sidii hore loo shaaciyey waxaana uu sheegay in uu ka codsaday guddoomiye ku-xigeenka xisbigiisu inuu sii wado shaqada ilaa iyo wakhti aan la cayimin warkan ayaa lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha iceland war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in ra-iisul wasaaruhu uu sii haynayo jagada guddoomiyaha xisbigiisa progressive party loo yaqaano warar hore oo la shaaciyey ayaa sheegayay in ra-iisul wasaaraha iceland uu iscasilay kadib markii la shaaciyey inay xaaskiisu shirkad afar milyan oo dollara samaysatay xilli ay bangiyadii dalkaasi kaceen halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada washington dowladda jabuuti ayaa sheegtay in ololihii doorashada madaxweynaha uu soo xidhmayo caawa saqda dhexe sida uu qabo sharciga doorashadu dowladdu waxay sheegtay in sharciga lala tiigsan doono ciddii u hoggaansami weyda wakhtiga dhammaadka ololaha wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti xasan cumar maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay jabuuti kadib waraysi waxa uu gaara siiyey wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse shan iyo labaatan maars buu bilaabmay caawa sita lix abriil buu xidhmayaa ololohu si fiican bay u dhacday labiyo hotobankii caawa xidhmayaa si fiican bay u dhacday haba yaraatee rabshad kama dhicin kandidaa kasta sacbigiisa wuu la hadlay sida aad u maqasheen oo aad garanaysiin taariikhkii jumhuuriyadda jabuuti waa u kow oo lix kandidaa madaxweyne doorashadiisa isbaresenteeyeen waxay ku tusaysaa inay dimuqraasiyiga jabuuti meel fiican inay gaadhay arrintu si fiican bay u socotaa سعادة الوزير حقيا ديليجيدا أم بين مسؤولين وكيلة ونقنية معارضة ليسسكوجي من سيوغارسيا waxaa jira qaanuun baa jira dowlad kasta qaanuun bay ku socotaa adeer arbishabadwi maaha waxan qaanuunka haddaan ka boodno waa la baaba'ay imise dhul baa ku baaba'ay sidaa delegeega qaanuun baa jira dekree baa jirtaa maars bisheeda sagaal bii hayd inaan la keeno waa la keeni waayey waan riixnay afar iyo labaatan maars baan ka dhignay waa la keeni waayey afar abriil baan ka dhigay adeer sidaad u maqasho shalay waan arkayo maantaan sugaynaa ilaa saacaddan kula hadlayo lama keenin iyaa keenay u m p compley bay u keentay murashaxa uesanta maxamed daawuud shaxim wuu keenay xasan idriis wuu keenay cid kale aanoo keensay dibaddaan ka maqlaynaaun waana laga diiday af maaha conseil constitutionnel baa jira ministère de l'interieur baa jira wax loo keenay ma jirto iminkan saacaddu waa kowdii jubn ilaa iminka waxba kama hayno donc annagu qaanuunkii baan tabiqaynaa adeer cidna kama sarreeyo qaanuunka annagu lixda murashaxii wiinoo sima yihiin waa kaa سعادة الوزير كون معارضة يجونا قاركود وعبانيان وحليهن saxaaradaha in wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqo leh laakiin xaggii birooyadii waan joogaynaa ilaa wakhtiga de maaragtay tirintii waxaa la samaynayo sideed u aragtaa waxaan ka idhi delegee attestation haysto maahaye cid kale oo gudaha iyaga ma tili karaysa ma jiro kowdhe dibaha inaan la joogo rabsad la sameeyo ma aqbalayo no ta kale depuyemanga saxaarada dadku arkayaa la furi resultaga biro de votkii baa lagu bixin oo wax kale maxay doonayaan de maxay doonayaan oo wax kale ugu dambayn maxaad baaq u soo jeedinaysaa mesaaj aad u gudbinayso
anu shacabka jabuuti waxaan u qabaynayaa dhulkeennu waa dhul fiican waa dhul ammaan kowdhe hareeraheennu wixii dhacaya waad arkaysiin waad maqlaysiin codkiina cid aad doontin u voteeya kowdhe rabshadda cidnaha ka qabalina
wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda jabuuti xasan cumar maxamed oo magaalada jabuuti ugu warramay wariyaha v o e da ramadaan muuse
kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada muqdisho maanta ayaa lagaga hadlay doorka hay-adaha samafalka ee hoostaga ururka iskaashiga islaamka ay uga qeyb qaadan lahaayeen gargaarka deg dega ah ee loo fidinaya dadka ay abaaruhu saameeyeen dalka soomaaliya kulankaasi oo uu soo qabanqaabiyey guddiga heerka qaran ee gurmadka abaaraha ayaa lagu soo bandhigay xaddiga abaaraha waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray kulankan ayaa waxaa soo abaabulay wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ka qayb galay hay-adaha maxalliga ee gargaarka bixiye ee soomaaliyeed waxaana muddadii uu kulankani soconayey la isla meel dhigay in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gurmado meelaha ay abaaruhu ka jiraan gaar ahaan gobollada koofureed oo ay ugu horeeyaan gobolada gedo labada shabeelle iyo hiiraan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulanka iyo arrimaha ay isla meel dhigeen hay-adaha gargaarka bixiya
hay-adaha halkan fadhiya ee o i c hay-adaha islaamiga ah waxaan shirkan gaarkaa ugu qabanay inaad ka duwan tihiin hay-adaha kale waxaan idinka rabnaa waxqabad iyo tallaabo deg deg ah oo dabcan booydihii kale inta badan dhiiqay wada geli doonaan laakiin kuwiina inaysa dhiiqo gelin waxaan rajaynaynaa afar iyo labaatanka saace soo socda ama labaiyo tobanka saace soo socda ama lixda saacadeeda soo socota intaasoo booyadood inaan dhaamin halka booyada baxda intaasoo qof bay waraabinaysaa iyo dad waxyaabaha lagama maarmaankaana aada idinka laftirkiinu de idinkaa samafalka ka shaqeeya aada cayintaan lagama maarmaanka biyuhu waa kow cuntadu waa labo caruur baa jirta meesha dabcan caanaha caruurta in la helo maxamed iidle sabriye oo ah agaasime ku-xigeenka ururka iskaashiga islaamka ee muqdisho ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka ugu habboon ee ay u gargaari lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo waxyaabaha ay ka shaqaynayaan
shaqadeennu waxa weeye inaan iska kaashanno ka jawaabista dhibaato taagan uma shaqayno qaab aan isku xukunno oo macnaheedu maaha o aysi inay xukunto hay-ad walba hay-ad walba way madax bannaan tahay siyaasaddeeda wad madax bannaan tahay go-aamada waa madax bannaanta laakiin waxaan iska kaashanaa in markii meel wax ka dhacaan cid walbaahi wax ay geyn karta oo ay geyso isla markaana waxa la geynaya aysan isku dhicin oo ay kala yacni la kala hagaajiyo si dadka dhan loo wada gaaro gobol gobol iyo degmo degmo iyo xarun xarun howlaha gurmadka gargaarka ah ee ay wadaan dowladda federaalka ururada bulshada rayidka culamaa udiinka iyo hay-adaha gargaarka maxalliga ayaa ku soo beegmaya xilli meelo badan oo ka mida gobollada soomaaliya ay ka jiraan abaaro ba-an oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada waxaana iminka gobollada waqooyi ku maqan xubno ka mida guddiga abaaraha ee dowladda kuwaasoo loo diray gobollada waqooyi kadib markii ay dowladdu ugu deeqday lacag dhan hal milyan oo dollar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
garyaqaanada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c ayaa shalay ku dhawaaqay inay joojiyeen dacwaddii loo haystay madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto iyo weriye joshua sang master ruto ayaa wajahayay eedeymo ku aadan kaalintii uu ku lahaa rabshado ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay dalka kenya kadib doorashooyinkii natiijadooda lagu murmay sanadkii labadii kun iyo toddobadii leni ruvaga ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sida dalka kenya looga jawaabay go-aanka maxkamadda i c c waxaana warbixintaasi inoo soo koobaya saara cabdi axmed cod ku dhammaaday laba iyo hal ayaa xaakimka maxkamadda caalamiga ah ee i c c waxa uu ku gooyey go-aanka inaysan jirin caddaymo ku filan oo lagu sii wadi karo keeska ka dhanka ah master ruto iyo sidoo kale weriye joshua arab sang oo la dacweeyey madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto iyo sang ayaa lagu eedeeyey saddex jeer inay galeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ooy si ula kaca ugu geysteen xilliyadii doorashadii lagu murmay ee dalka kenya ee sannadihii labadii kun iyo toddobadii ilaa labadii kun iyo sideedii dad kadib markii doorashadaasi ay ka dhasheen rabshado xooggan kenyaan la wada hadlay v o e da ayaa si guud qaarkood waxay u soo dhoweeyeen go-aanka maxkamadda
after uh, 2007 elections, we were divided, and uh, God gave us two bladders.
qarankeenu haatan wuu bogsooday waayo wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun iyo toddobadii oo aan ku qaybsanayn doorashadii haatan waxaan helay laba walaalo ah waa ruuto iyo uhuru kiyata waxayna mideeyeen dhammaan kenya sidaasi daraaddeed waan ku faraxsannahay waan u ducaynaynaa waddankeenna inuu hormaro ma doonayno inaannu xusuusanno wixii dhacay sanadkii labada kun iyo toddobadii waxaan rabno waa nabad dalkeenna ka hana qaado
okiya omatata waxa uu u baroordiiqaya keyska maxkamadda i c c ee la laalay isaguna waxa uu soo dhoweynayaa go-aanka maxkamadda So the question of political responsibility would have been uh, President Mwai Kibaki and uh, then Prime Minister Raila Odinga, who are vying for haddii ay jiri lahayd su-aal siyaasadeed cidda mas-uuliyadda qaadaysa waxaa la weydiin lahaa madaxweynihii hore mwai kibaki iyo ra-iisul wasaare royla odinga kuwaasoo u kala tartamayay kuraasta ahaana dadkii ay ahayd in loo qaado cadaaladda looma qaadin cadaalad sabab la xiriirta iyadoo la ilaalinayay siyaasadda waxaana loo aaday arrinkaasi dadka ku jira nolosha heerka dhexe waxaana u dareennay maalinkii ugu horraysayba inaysan arrinka cadaalad ahayn And so having gone for the middle level people, we felt was injustice from day one.
isagoo la hadlayay v o e da muumo nazua oo ah nin ka faallooda amniga iyo maamulka ayaa waxa uu yidhi arrinkan waxa ay saamaysay dalka iyo dadkaba haatanse wixii ka dambeeya waxa ay dib dhabaha u saari doonaan cagta dib u dhis iyo nabad This is good for social cohesion. The country, in the first place, was at somewhat at pains with the whole process. There are, of course, people who.
tani waa wax u fiican midowda dadka waddanka awalba waxa uu ku joogay jidka soo kabashada dabcan waa ay jiraan dad tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii labada kun iyo toddobadii ku jiray murugo laakiinse waxaan filayaa in tani ay tahay mid dib dadka ay ugu midoobayaan sidoo kalena isu soo jiidayso waddanka and the country can pull forward together.
samuel mohoji waa madaxa xeer beegtiga caalamiga ah waxa uu la hadlay v o e da isna wax yar kadib markii go-aanka maxkamadda la meelmariyey wuxuuna sheegay inay jiri doonaan dad la walwali doono marka ay maqlaan go-aankan maxkamaddu ay gaartay Their quest for justice will have been nipped in the bud. The victims will never get to know their truth on what really transpired. And uh, yoolkii cadaaladda waa la ciriiri geliyey dadka dhibanayaasha ah ma ogaan karaan xaqiiqada haddii loo maray keeskan waana in maanka lagu hayaa inay jireen tallaabooyin laisugu soo dhoweynayay kadib doorashadii rabshadaha lahayd ee kenya sidaasi daraaddeed ma ay jiri doonto wax cadaalad ah oo ay helayaan dadka waxyeeladu ay gaartay then the victims will not access any justice.
lix ka mid a dadka ay maxkamadda caalamiga ah ee i c c loo geeyey inay lahaayeen mas-uuliyadda ugu weyn ee xadgudubyadii dhacay ayaa waxaa ruuto iyo arab sank oo keliya ay gaareen heerka in maxkamadda lasoo gaarsiiyo oo ay maraan hannaanka cadaaladeed dembiyada lagu soo eedeeyey afar qof oo uu ka mid yahay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa dacwadahoodii horey loo laalay kadib markii la sheegay in loo waayey caddeymo rasmi ah oo loo helo eedaha ka dhanka ah iyaga warbixintii leni ruvaga waxay nala socodsiinaysay saare cabdixamed halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a dhinaca kalena qaar ka mida siyaasiyiinta dalka kenya ee ka soo jeeda gobolka soomaalida kenya ee waqooyi bari ayaa aragtidooda ka dhiibtay go-aanka ay ku joojisay maxkamadda caalamiga ee i c c dacwadii loo haystay william ruuto qaybo badan oo dalkani kenya ka tirsanaya waxaa ka soconaya dabaaldeg iyo weliba xusas kala duwan oo loo samaynayo soo dayntii madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya ay maxkamadda dembiyada dagaalka the hague ay ku qirtay inuusan wax dembi a lahayn mudane eliyas barashiil oo ka tirsan xisbiga jubilee ee dalkani kenya ka ramiyo khadka telefoonka magaalada nairobi aan kula xiriir ayaa waxa uu sheegayaa in arrinkan uu yahay farxad u soo hoyatay guud ahaan dalkani kenya wallaahi aad iyo aad baan ugu farxnay waana ogeen wayna jirtay inay habdarre lagu haystay oo maarata i c c ay baaritaan fiican ay samaynin ay rabtay inay iska maqaar duufto maqaar saarto arrimaha iyadoo maaragtay aan aan rabin in cadaalad la sameeyo sidaa awadeed inkastoo waktiga uu daba dheeraaday muxuu ahaa xisbigeenna ama ruto iyo ama dowladdiiba mar kastaba waxaan dhahnaa xaqdarraha waxaan lagu haystay waana ka qayb galnay maxaa ahaa keeskii maana ku gacan seerin marka haddana cadaalad baa dhalatay madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya oo lagu soo eedeeyey xadgudubyo ka dhanaa bini'aadanimada ayaa xisbiga jubilee waxay ahaayeen kuwo dhabarka u dhigay dacwadahaasi kala duwan socdaale kala duwanna ku sameeyey qaybo ka tirsan dalalka caalamka ay ka dhaadhicinayeen dunida in maxkamadaasi ay tahay mid fashilantay oo afrikaanka oo keliya loogu talagalay waxay tusaysaa inay afrika dadkeeda ama madaxdeeda maaragtay muxuu ahaa iyadoo loo fiirsadan in mar kastaba waxa ay sameyn madaxa laga saaro oonan la qadarinin oo mar horena waan sheegnay in maaragtay maxkamadan ay tahay maxkamad loo hagaajiyey dadka madow mise africa maxaa yeelay meelaha fara badan bay ka dhacday adduunka in lagu maaragtay lagu xajuubiyo mise la hadlayo mise lagu hasuuqo dadka cadaalad darra ay jirto mudane maxamed mukhtaar ashiidiya mudanaha laga soo doorto deegaanka legdeera oo ka tirsan xisbiga jubilee ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in muwaadiniin fara badan oo kenyaan ah oo sheegtay in dhibaatooyin loo geystay ay noqon doonaan ayaguna kuwa dhankooda dowladoodu ay eegi doonto wel hadda keeska egoyn waxay dhaheen maxkamadda waxaa lagu gooye dadkii la dulmiye in ayakana xaqooda la siiyo oo dowladda maaragtay qaxan ay u celiso oo guryaashii laga gubo lacag dowladda ay lacag bixiso dadkii dhintana maaragtay maaragtay ayakana maaragtay dowladda ay lacag ehelahooda iyo walaalahooda kulli loo celiyo marka labada dhinacba maaragtay waxaa waaye fursadda way fiicneed waayo madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynahana waa la sii daayey dadkii dhib soo gaarana waxaa la dhahey dowladda waa inay maaragtay compensate gareyso ama maaragtay lacag ama maaragtay wixii iyo dhibkii kale in loo celiyo kumanaan muwaadiniin kenyaan ayaa sidoo kale waxay aaminsanaayeen in dhibaatooyin xadgudubyo isugu jira loo geystay taasina waa midda inta badan xisbiga mucaaradka dalkani kenya ee kood ay ku dhawaaqayeen sida uu qaba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkani kenya mudane faarax macalin maxamed xuquuq badan baa hadda maqan waxaanu anigu aaminsanahay haggaada haggaadhe in sheekada say u dhacday waa dhabtan ay soo bixi doonto iyagana xuquuqdoodii ayan ka hari doonin dadka haddii aanan ka harinna meel un baa un loo yeeri doonaa maxaa dad la laayay oo la baabi'iyey oo xoolahoodana la dhacay in xoolihiina meel loo yeeli waayo dhibkii iyo jariimadii loo geystana meel loo yeeli waayo waa arrin aanan dhacaynin ileen meesha lama laha dembiga ma dhicin lama laha dembi kuma cadaalaleeyahay go-aanka maxkamadda dhahayk ay ku qaadatay sii daynta sii daynta william ruto iyo arab sang oo ahaa saxafi dalkani kenya aada looga yaqaanay ayaa waxay noqonaysaa mid inta badan muwaadiniinta kenyaanka ay soo dhoweeyaan halka qaar kalena ilaa iyo iminka iyo culul ka muujinayaan habka dadkii dacwooday dhibaatooyinka ku dhacay loola dhaqmi doono eliyas barashiil ayaan waxaan weydiiyey dowladda waxay ka yeeli doonto tirada dadkii ku dhibaatoowey dhibaatooyinkii ka dhacay qeybo ka tirsan gobolka rift valley iyo bartamaha dalkani kenya madaxweynaha uhuru kenyatta iyo dowladdii jubilee lacag toban bilyan ah ayay meel dhigtay markan ayaa la rabaa inay dib loo baaro baaritaankii oo dadkii ka qayb galay mise gacanta gacan ku-dhiglaha oo dadka dilay inay dib loo helo oo dadka maxkamad la geeyo oo dadka cadaalad ay ku helaan marka dowladda kenya maxkamad saari doonto miyaa dadkii dhibaatooyinka geystay ha dadkii dowladda kenya ayaa saaraysaa maxaa yeele dad qarib maaragtay kun dhan waa la dilay dadkii dilay ma ahayn madaxweynaha ma ahayn madaxweyne ku-xigeenka ma ahayn ninka boliiska u weyn dad kale ayuu ahaa oo markaa markaa gacantooda wax ku asiibay dowladda ayaa iminka waxay qorshaysanaysaa in ay ku maxkamadayso dad ay ku sheegtay in ay ka dambeeyeen dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay dalkani kenya ee loo berkeeyey madaxweynaha dalkani kenya iyo madaxweyne ku-xigeenka oo iminka ay iska baryeeleen kenyaanka ayaa iminka waxay ka dhuur sugayeen maxkamadaasi dowladdu ay yegleeli doonto ee xaaladda lagula socon doono dadkii dhibaatooyinka geystay iyo weliba kuwa dhibaatooyinka loo geystay oo la filaya in xaqooda mar un usoo dhaco maxamed faarax shire v o a gaarayso
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada stockholm ee dalka sweden waxaa ka socda shir ay wada leeyihiin dalalka deeqda bixiya iyo kuwa deeqda la siiyo oo ay soomaaliya ka mid tahay shirkan oo raacsan higsiga cusub ama new dealka ayaa maxamed cabdi sandheere uu faahfaahintiisa ka waraystay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah cabdiraxmaan yuusuf cali caynte
bismillahi raxmaan raxiim maxamed shirkan ujeedadiis waxay ahayd waxaa isu yimid waxaa loo yaqaano xoghaynta caalamiga ah ee bahwadaagta new dealka waxaa loo yaqaano dalalka new dealka ku shirkoobay oo ah deeq bixiyayaasha iyo dalalka deeqda qaata oo nidaamka new dealka ka qayb galay ayaa isugu yimid sanadkiiba mar buu dhacaa waxaa dib u eegis iyo qiimeyn lagu sameeyaa new dealka habsocodkiisa caqabadaha ka hor yimid fursadaha ka jira waxyaabaha laga bedeli karo ayaa maarkano lasaga wareystaa dabcan annaga marka loo fiiriyo dalalka hadda new dealka hirgeliyey annagu waxaan nahay dalka keliya oo boqol kiiba boqol sidii loogu talagalay u hirgeliyey dalalka nala mid ah oo liberia iyo siraleon iyo east timor iyo iyagoo new dealka qayb ka qaatay afghanistan cid sida annagu boqol kiiba boqol aan u qaadanay u qaadatay runtii ma jirto marka si gaar ah ayaa naloo fiiriyaa marka laga hadlayo eh, new dealka waan gartay new dealku xilli go-an miyuu leeyahay marka loo eego waddan kasta Eh, caadi ahaan markii hore oo la naqshadaynayo new dealka oo dalka koonfurta korea lagu saxiixayo sanadkii labada kun iyo tobanka qaabka loo sameeyey wuxuu ahaa in muddo saddex sano ah eh, uu dal walba marka hore saxiixo eh, kadibna uu cusboonaysiiyo saddex sano walba markay u dhamaato En, eh, marka naqshadiisana waxaa kamid ahayd inuu shan khaanadood leeyahay khaanad walbana eh, arrin gooniya looga hadlo masalan khaanada koowaad waxaa looga hadlayaa siyaasada loo dhan yahay midda labaad amniga ayaa looga hadlayaa Eh, midda saddexaad cadaalad oo kale looga hadlayaa midda afraad dhaqaalaha midda shanaadna dalku siduu dakhli u e- u heli lahaa iyo adeegyada bulshada ayaa looga hadlaya marka annagu saddex sanaan saxiixnay oo ka bilaabanaysa bishii sagaalaad labada kun iyo saddex iyo tobankan brussels ku saxiixnay dowladdu ay ku saxiixday En, waxay ku eg tahay bisha agosto eh, sanadkan labada kun iyo lix iyo toban saddexdii sano oo bilowga ahayd waan gartay markaa soomaaliya maxaa u qorshaa Ha- adoo u eegaya wadamada kale iyaguna new dealka eh, maaragtay hirgelinayay iyagu dib ma u cusboonaysiiyeen soomaaliyase maxay ka damacsan tahay marka uu dhammaado eh, heshiiskan hiigsigu Eh, dabcan eh, dal walba isagaa u madax banaan inuu hiigsiga cusub ama new dealka ka qayb galo iyo inaanu ka qayb gelin iyo inuu saxiixo iyo haddii muddadii eh, bilowga ahayd ay dhammaato uu cusboonaysiiyo iyo in kale annagu dowlad ahaan go-aanan gaarnay go-aankan gaarnana wuxuu yahay in marka uu agosto dhaco haddii aan la idmo aanan cusboonaysiinin eh, balse aan ku bedelno eh, qorshaha horumarinta qaranka oo hadda wasaaraddeenu ay ka shaqaynayso kaas oo noqon doona en, ahamiyadaha hortabyada leh ee ku qoran ay yihiin kuwa eh, laga soo dhiraandhiriyey wadatashi qoto dheer oo lala yeeshay dadka soomaaliyeed gobolada dalka oo dhan lala yeeshay kaas in lagu bedelo laakiin haddana kama maarano in aan eh, bahwadaagta eh, adduunka aan qeyb ka ahaano gaar ahaan deeqbixiyaasha kama maarano maxaa yeelay marka xitaa qorshaheedna qaranka aan miiska soo saarno Eh, dhaqaalaha qorshahaas ku baxaya saddexda sane ee soo socota dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed kuma filna waxaan u baahannahay in eh, na- nalaga taageero si marka aan taa u helno waxaan ogolaanay inaan qeyb ka sii ahaano waxa loo yaqaano mabaadi'da bahwadaagta oo ah mabaadi guud oo hagta eh, hiigsiga ama new dealka mabaadi'da lagu hago mabaadi'daas waxaa ka mid ah deeqbixiyaasha iyo dadka deeqda la siiyaba in ay ay isla xisaabtamaan oo ay ku xisaabtamaan wixii laysisiiye meelahay ku baxeen iyo siday u baxeen iyo eh, wax lamid ah Eh, marka mabaadidaas waa ogolnahay inaan sii hayno laakiin waxaan bedelnay dokumentigii lagu wada shaqeynayo oo ahaa compact waxa loo yaqaano oo soomaaliya loo saxiixay annagu qorshaha qarankan ku bedelayna haddii aan la idmo marka rajada aad ka qabtaan in bulshada caalamku idinka dhegeysato inaad joojisaan eh, hiigsigii amaba new dealkii oo qorshaha qaranka aad intaad bilowdaan islamarkaana laydinku maalgeliyo Eh, runtii darajo fiican aan aan ka qabnaa Eh, dabcan eh, dal madax banaanaan nahay waan u madax bannaan nahay eh, ikhtiyaaraadka aan samaynayno waan u madax bannaan nahay laakiin eh, saaxiibadeen eh, de- deeqbixiyaashu eh, way og yihiin in eh, dal walba isagay u taallay inuu wadadiisa jeexdo na wadadan eh, qo- qorshaha qaranka iyo samayntiisa annagaa jeexanay En, waxaanan ku salaynay saluug eh, guud oo dadka soomaaliyeed iyo madaxdoodu heer federaal iyo heer dowlad golo- goboleedba ay hiigsiga cusub ama new dealka ka qabeen ayaan ku salaynay annagoo taa ka anba qaadaynaan waxaan marka miiska soo saaraynaa dukumenti aan isleenahay wuxuu ka turjumayaa yididiilada ummadda soomaaliyeed taageeranaynaan ku helno aadaan eh, ugu rajo weyna haddii aan la idmo wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka cabdiraxmaan yuusuf cali caynte oo khadka telefoon ugu waramayey maxamed cabdi sandheel halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin cilmiga sayniska oo ka warramaya sida markaasi looga hortegi karo ama wax looga qaban karo timaha ciraysta iyo bidaarta iyo dabcan qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ted cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo barney sanders oo dhinaca dimuquraadiga ayaa ku guulaystay doorashadii ka dhacday gobolka wisconsin oo ay dhibco badan kaga adkaadeen musharaxiintii la tartamaysay cruz ayaa trump kaga adkaaday afartan iyo sideed iyadoo donald trumpna uu helay soddon iyo shan waxaana uu guushiisa ku macneeyey mid wax weyn ka bedeli doonta tartanka senatarka laga soo doorto gobolka texas ayaa si kastaba in ka badan laba boqol ka dambeeya tartanka dhinaca wafuudda dooranaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga ee uga qeybgeli doona doorashada maraykanka dhinaca kalena senator sanders oo laga soo doorto gobolka vermont ayaa hillary clinton kaga adkaaday isagoo helay konton iyo lix boqolkiiba codadka
ra-iisul wasaaraha iceland ayaa beeniyey inuu iscasilay sidii hore loo shaaciyey waxaana uu sheegay inuu ka codsaday guddoomiye ku-xigeenka xisbigiisu inuu sii wado shaqada ra-iisul wasaaraha ilaa iyo wakhti aan la cayimin warkan ayaa lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha iceland war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in ra-iisul wasaaruhu uu sii hayn doono guddoomiyenimada xisbigiisa progressive party warar hore oo la shaaciyey ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha iceland uu iscasilay kadib markii la shaaciyey inay xaaskiisu shirkad afar milyan oo dooraa samaysatay xilli ay bangiyada dalkaasi kaceen
midooda yurub ayaa ku dhawaaqay qorshe la yaableh kaasoo ah in aanan la iska celin doonin qaxootiga yurub ka laabanaya gaar ahaana griiga kuwa laga celinayo ee turkiga la geynayo kadib markii qorshahaasi ay diideen dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha jean pierre shempery afhayeenka midooda yurub ee hay-adda u qaabilsan magangelyo doonka ayaa u sheegay v o a maanta in midooda yurub ay go-aansadeen in qof walba oo qaxooti ah ay siiyaan fursad haddii uu doono uu ku codsan karo magangelyo ka hor inta aan lagu celin turkiga halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington marka la eego labaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka kun ee hidasidayaasha bani-aadamka ku jira mid keliya ayaa la ogyahay inuu door ka ciyaaro midabka timaha iyo in ay bidaari gasho qofka sidoo kale waxa uu hidasidahaasi mas-uul ka yahay timaha oo ciraysta oo aan laga baaqsan karin laakiin daraasad cusub ayaa muujinaysa inay dhici karto in maalin uun la awoodo in dadku ay dib u dhigaan cirada ku xiran hidasidaha wariyaha v o eda george butik ayaa warbixinta noo haya xuseen barre aadan ayaa noo soo jeedinaya dad badan ayaa cirada daysta oo haybad u arka laakiin waxaa jira dad kale oo iyaguna aan ka helin oo uu kharash badan kaga baxo midabaynta timahooda haddii aan awood u helayo inaan ciro la'aan noqdo way wanaagsanaan lahayd sababtoo ah kharash ayaa ii baaqan lahaa khubro ka tirsan jaamacadda university college london ayaa cilmi baaris sameeyey waxaanay soo ururiyeen timaha lix kun oo qof oo ku nool latin america da-dooduna ay u dhexayso siddeed iyo toban ilaa iyo shan iyo afartan jir waxaanay rabaan inay ogaadaan hidasidaha sababta u ah inay timuhu ciroobaan waxaanay ogaadeen inuu yahay hidaside lagu magacaabo i r f r sida uu faahfaahinayo katsuba adikari oo ka tirsan jaamacadda u c l hidasidahan ayaa leh laba nooc mid waxaa laga helaa dunida oo dhan midna dadka reer yurub waxaanan ogaanay in nooca yurub laga helo uu awood badan yahay oo uu timaha caddeeyo arrimo kale oo sababa cirada ayaa jira sida da'da iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay laakiin waxay saynisyahanadu sheegayaan in markay ogaadaan qaabka hidasidahan uu timaha u caddeeyo inay suurtagal tahay in ay ku guulaystaan inay hakiyaan cirada sida uu faahfaahinayo andres louis linars oo ka mid ah cilmi baarayaasha diraasadan wada waxay ku xidhan tahay sida aad rabto inaad u samaysid laakiin in la helo dawo joojisa ama dib u dhigta cirada waa arrin taagan oo loo baahan yahay in si qoto dheer loo baadho laakiin waxaa jira dad kale oo aan kala jeclayn inay ciro yeeshaan iyo in kale dhib uma arko inaan ciro yeesho runtii dhib uma arko maba kala jecli khubrada qurxinta timaha ayaa saadaalinaya in haddii la helo dawo cirada gebi ahaanba joojisa inay noqon doonto dawo aada loo iibsado wariyaha v o eda george butich ayaa warkaasi ama warbixintaasi noo soo diyaariyay xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya xuseen haye ciradii iyo waxaa la leeyahay bidaartiiba waxbaa laga qaban karaa
waa war aada lagu farxo marka dad badan ayay culays ku haysaa marka haddii la yiraahdo qofkii wuxuu isticmaali karaa daawo u diideysa in wejigiisa laalaab uu yeesho haddii la yidhaahdo timihii madoobaa lagu sii hayn karaa haddii la yidhaahdo aafrowa qofka iska sii noqon karaaho bidaarti waa laga hortegi karaa maxaa da-da muujinaya oo qofka lagu garan doonaa waxaasoo dhanba waxaa ka fiican in la helo dawo gabowga baajisa haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxayna la socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa ku tallaabsatay horumarro muuqda oo xagga waxbarashada caafimaadka iyo dhismaha magaalooyinka ah sidoo kale dad badan waxay u arkaan in gobolku uu ka wanaagsan yahay wax badan sidii hore dhowaan ayaa lagu soo biiriyey gobolka ama lagu soo kordhiyey degmooyin dhowr ah horumarkaasi dad badani waxay u arkaan in aan loo qaadan karin horumar buuxa iyagoo sababna uga dhigaya xadgudubyo weli loo geysta xuquuqda aadanaha haddaba xubinta doodda ayaanu ku eegaynaa su-aashuna waxay tahay soomaalida gobolka ma u wada muuqdaa horumarka deegaanka soomaalida etoobiya uu gaaray mise waxaa jira waxyaabo ka dhiman oo aasaas u ah horumarkaasi doodda waxaa ka qaybgalaya cali xuseen xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka iyo cabdi yoonis cumar oo isna ka mid a waxgaradka gobolka marka hore waa idin salaamay waxaan rabaa su-aasha ugu horeysa inaan siiyo cali xuseen xasan walaalay wixii horumara horta mar kasta waan soo dhaweynayaa aniga dhankayga laakiin hade wixii waxyeelo ah ma qofka bini aadamka nafta bini aadamka wixii waxyeelo ku ihi mataqaanay hade waa in laga danqado oo looma adkeysan karayo wadanka wadanka abaara ka jirta waxyeelaa ka jirta waxyeeladii waa la qarinaya horumarkiina waa lasoo sheegaya marka haddii mataqaanaaye waxyeeladii la qariyo horumarkii lasoo bandhigo oo dadkii la waxyeeleynayo horumarkii cidda u aayeysa ee mataqaanaaye horumarkii ku farxaysa ee horumarkii u yaalla waa waa xagee loo doonaya dadkiina goday ku wada suraan
waa kugu soo noqon doonaa haye cabdi yunis
waan salaamayaa voiceka waan salaamayaa soomaalida i dhegeysanaysa oo dhan anugu waxaan ku dhashay magaalada jigjiga kun iyo sagaal boqol afartan iyo kowdii baan ku dhashay waxaan jira toddobaatan iyo shan bay taagan tahay intii aan ka maqnaa mahe inteeda cimrigayga waxaan kusoo qaatay halkaas maalinba maalintay joogtaba waan la socday ibi tallaabo ay qaataba waan waan la socdaa waxaan sheegayaa maanta horumarka la gaadhay weligii hore looma gaadhin dibna in loo gaadhay oo marayn maayo sababtu waxa weeye horta haddaan in yar inaga siiyo dhulka etoobiya sida uu yahay sagaal dawladood baa united state oo kale ku noqday sida america oo kale sagaalkaa state waxaan nahay dhulka ugu hal dhul unba iga weyn sideeda kale waan ku dhul weynahay oromunba iga dhul weyn inta kale anaa ka dhul weyn waxay ka kooban tahay sagaashan milyan etoobiya waxaan nahay qoomiyadda saddexaad baanahay bal horta soomaalida dibadda joogta waxaan ka dhaadhicinayaa dhulka aan haya cadadkiisa iyo tirada aan ahay anigu kolkaan soomaali etoobiya ahay waxaan leeyahay intaa ay sidaa ahayd wax muuqda oo laga qabanaya horey looga qabtay ninkan ka hor madaxweynahan cabdi maxamuud cumar ka hor ma jirin baan leeyahay waa wax la taaban karoo la arki karo waa biyihii waa iskuulkii waa caafimaadkii waa dakhaatiirtii waa shaqaalihii ma waxaad aragtay soomaali oo dhan jaamacadda soddon iyo lix baa kasoo baxaysa kun ayaa dugsiga same kasoo baxaya qabridaare shalay ma lahayn dugsi sare ma lahayn jigjigay iman jirtay intay ka timaado qabridaare tuulo aan nal iyo biyo lahayn la heli maayo ceelal baa la wada qoday wadooyinkiibaa la wada gaarsiiyey qorax soo baxday nina sacab ma saari karayo wadankani waa xagga waa la hormariyey
waa maadsanta waa kugu soo noqon doonaa haye cali xuseen cabdiyoonis waa nin sida uu sheegay ka yimid jigjiga deegaanka kusoo koray yaqaana nin oday ah horumarkaas uu sheegay adiga ma kuu muuqadaa maxaadse ugu arkaysaa horumarkaasi inuu yahay mid aan micno ku fadhiyin horta waxaa geedka nimba dhan buu ka taagan yahay cowd horumarku ninba sibuu arkaa horumarka horta waxaa ka horeysa nabad ma la helay musuqmaasuqi ma lala dagaalamay ma dhamaaday qofku marka uu naftiisa u nafiso uu nabad hele ee musuqmaasuqii la waayo waxi uu naftiisa uu arka marka uu ku farxay laakiin qofkii oo nabad haysan musuqmaasuqii uu sii u jiro dadkii la xinayo codkaaga kor u qaad walaal dadkii dadkii la xidhayo dadkii la musuqmaasuqayo dadkii la masabidayo horumar kasta haddii la sameeyo qof god qof jeel ogaadan ku jira muxuu horumarka ka ogyahay muxuu ra- horumarka ugu filan yahay En, laakiin ma isku raacsannahay in horumar gobolka uu ka jiro adig kolley taas haa waa is- isbedel waa dhacay oo taas waa soo dhaweynaya laakiin wi- musuqmaasuqi weli ma laga horumarin oo musuqmaasuqu sidiiba u jooga musuqmaasuqa haddii lala dagaalamo horumarkii wuu saldhigayaa laakiin musuqmaasuqa haddii joogo horumarkii waxba ma ku yaallo maxaa ka mid a musuq maasuqa tusaale ah musuqmaasuqa waxaa ka mid a dadkii in la iska xidho in la iska kursado in mataqaanaye qofkii xukunkii laga fiirsanin in qofkii intii lasoo xidho kolkaaba xukun lagu dhejinayo inaan wixii mataqaanaye la saldhigin oo ay intii la isla laga baaraan dago kadib marka dambe meel lagu salayn inay hadda tusaale ahaan november bishii two thousand fifteen cunug yar oo walaalkay oo afar iyo toban sano jira ayaa waxaa laga soo qabtay nogob meel la dhaha siraa gole cunugii waa lasoo qabtay fiiqaa lagu soo xidhay cunugii l- shan habeen markuu meesha ku jiro xukunaa lagu dhajiyey jeel ogaadana lagu tuuray waa afar iyo toban sano jira afar iyo toban sano qof jirana sharciga islaamka iyo ka bini aadamku midna ma qabanayo wax lagu soo eediyena ma jirto waa masabid iyo been waa musuqmaasuqa qayb ka mid a waa qof reemiya oo abaari hayso oon cidi caawin ilaahay mooye oo xoolihii uu ku noolaa abaari ka dhamaystay oo ka fadhfadhiyaan oo naftiisii haddana loo dhibaataynaya haddii horumar la sameeyo muxuu ugu filaya qofkaas En, haye cabdi yoonis en, horumar waxa uu leeyahay cali waa la sameeyey laakiin horumarkii wuxuu leeyahay wax badan oo aan wanaagsanayn oo kalaa ku hoos jira haye hor horta een, ilaahay unbaa wax walba dhammayn kara oo ilaahay unbaa awooddaa leh nabad waan haynaa shalay tole waxaan la dagaalameynay nabadiid buu ahaa lama mari karaynin in ka tagto jigjiga goday baad sheegaysaa iyo dhagax buur lama gaari karaynin maanta wadadii ilaa goday ilaa dhagax buur ilaa jigjigay tahan tahay habeen madow baa la soconayaa nabadi waa taa banaankaan seexanayaa nabadi waa taa afartan ilaa soddon iyo shan kun oo ciidan ah baa qoran oo guri guri iyo albaab albaab u jooga oo uu hormuud u yahay ninka la yidhaha jananka la yidhaha cabdiraxmaan cabdilaahi buraale waa- waa booliska nabadgaarka ah booliska kalena waxaa haysta nin la yidhaha cabdixakiim maxamed baaji xuseen waa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya oo dhan nabad baa lagu hurdaa nabadna waa lagu seexdaa nabad taa iyada isweydiin maayo nabad inay jirto sida horumarku waa ma jireenba haddaan nabadi jirin marka nabad la helaa horumar la helaa waxa soo hadhay xabsiga iyo xadhiga waxa keenaya xabsi iyo xadhig halkan aan taagannahay america wuu jiraa xabsi iyo xadhigba wuu jirayaa waxa keenaya nin baa odhanaya ninkan baa dembigan galay maxkamadii uu markhaati kaga furi isagiiba kusoo oogi ninba kusoo oogi maxkamadii caalimulkeyb ma aha oo waxa calooshiis ku jira garan maayo ninkani markhaatigii markii la keenay ee lagu soo ogo kiiskii way xukumi taa iyada xukunkaasi wuu dhacayaa laakiin waxaan saarayaa ninka soomaaliga ee bini aadmiga ee muslimka ah ee nin soo askarteynaya aan waxba qabin waa haddeen waxba qabin hadduu wax qabada wuu qabaaba oo taasi kiiskaasi hadalba male hadduunan dembi lahayn uu siduu in adag in adag sheegaya ay tahay uunan dembi lahayn dee nin unbaa ka soo sheegay ee oo waxaan keenay eh dawladdu intay seexatay yarka halkaa jooga afar iyo toban jirkaa soo qabo oo xidh ma keenayso waxna ku fali maysa xadhigiisa oo afar iyo toban sano u jiraa baadiyu ku nool yahay no- wuxuu ku nool yahay nogob garbuu joogaa yaa ogba inuu nool yahay iyo inuu jirin iyo inuuna jirin ninka soo sheegay ee haye cali wax ka keenay xuseen Ha.
waa kaas haye cali xuseen Hadda qofkii markii ay saarta haddii een, la ogaaday oo lasoo qabtay waa afar iyo toban sano jira walaalka ibraahim xuseen xasan aa la dhahaa marka qofkii markii lasoo qabtay ee kii khaa'inka uu soo qabtay magaaladii la keenay magaaladii dad sharciga yaqaanaa jooga boolisaa jooga odayaal iyo cuqaalaa jooga waxgaradaa jooga Een, wadankan awal hore odayaal kusoo dhaqnaa dawlad horta ka hor ma la arkin hadda waxoogaa cad ila ka hor dadku een, way iska liiteen runta markii la sheegaya been ma la sheega ma ogta hadda laakiin dadkii waayo aragnima usoo kordha qofkii markii magaaladii la keenay ee booliskii la keenay ee maxkamadii la keenay da-diisii la arko ee qofkii dhalay uu daba socdo ee kii uu la dhashay daba socdo ini intii la baxnaanyo la dhawo qofkan hade xukunkani maba u qalmi karo oo qofkan xukunba ma ku dhici karee Een, qofkan sida uu yahay xorriyadiisa ha loogu soo celiyo ha la sii daayo qofkii jirdilka u geysta ee masabidka iyo beenta soo sameynaya hala- sharciga ha loo keeno waa mid marka adama waxaa ka hadlaysaa hal dhacdo oo qof walaalkaa ku dhexda mise waa mid guud ahaan gobolka ka jirta een, sheekada Marar- aad ka hadlaysid maya marar badan way ka gu- guud ahaan gobolka waa ka jirta waa mahadsantaa een, haya cabdi yoonis een, maadaama horumarkii aana su-aal hadda muran badani ka taagnayn oo ay muuqato in horumar badan meesha ay uu ka jiro een, laakiin cabashada cadaalad darrada iyo xukunada noocaas oo kale ah ay weli muuqdaan maxaa u aragtaa xalka een, dadka Xalku- gobolkuna ay ku qanci karaan een, horumarkana ay dadku ugu farxi karaan oo ay qayb uga noqon karaan horta eh, meel wax laga qabanayo haddii shaqaba la qabanayaba oo ninku shaqaba qabanayo way imanaysaa eh, eh, xarigu imani il baa iman xarig baa imani waxaan ognahay maraykankan aan maanta joogno nin baa lagu xukumayaa life sentence nin baa dishay baa laleeyahay life sentence labaatan sano markuu ku jiray baa la baaraya d n a waxaa la eegayaa waxaa leeyahay khalad baa lagu xido oo oo, eh, dembiga maadkelin adigu waxaan odhanayaa eh, eh, ha laga fiirsado iyada lafteeda eh, ku dhegi maayo oo eh, isaan sheegayda melba way ka dhacdaa ee waxaan leeyahay un ha la baaro sidaan uu sheegayo in la baaro oo eh, eh, waa tala hadda tani waa Waa tala mahadsan dood tahay.
maaha in la baaro oo intii la baaro oo wa- waxaan ma galay mise ma gelin eh, siday tahay arrintani eh, wayn waa waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay Waa oo maha mahadsan- dowladda ay kolba ninka meesha uu jooga uga baaro waa mahadsantaa haya cali xuseen maxaa adiga xal ku aragtaa
hadda maya waa sidaas horta odayga eh, fikradaha qaarna waa isu raacsana qaarna waa ku kala duwanna laakiin wixii in la baaro oo cadaalad loo sameeyo xukun markii la wax la xukumayo xitaa sharciga islaamka wixii loo xukumayo waa in laga fiirsadaa qofka uu xukumi waa inuu ka fiirsada qofka la xukumina waa in xaaladiisa la fiiriyaa Een, xukunkii in la baaro oo cadaalad loo sameeyo dadkii shacabka loo naxariisto oo dadkii shacabka nabad la tuso oo dadka shacabka loo dadaalo oo musuq maasuqii lala dagaalamo Sh- musuq maasuqa haddii aan la iska qabanin maxaa soomaalida ku maraa nijaas dhanka dheeraa la iskaga duwaa musuq maasuqa haddii aan la iska qabanin dadkii horumarka loo sameeyey iyo dadkii shacabka iyo mataqaanaayo horumarka waddanka jiray waa waa nusqaamaya waa nijaasoobaya marka shayga musuq maasuq iyo beenta lala dagaalamo cadaalad la sameeyo ee, mataqaanaayo shay kasta oo ee, wax kastana laga fiirsado markaas horumarka jira horumar taamaha oo dhammaystiran oo noqon hayaa
aada u mahadsantihiin een, cali xuseen een, xasan iyo cabdi yoonis cumar
haa walaash adigaa mudan aadaan kuu salaama assalaamu calaykum inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan waxaa ka qaybgelaya cali xuseen xasan iyo cabdi yoonis cumar oo labaduba ka mida dadka aqoon-yahanada ee kasoo jeeda dhulka soomaalida ethoobiya tan intaan dib damba ugu kulmi doonno xubintan oo kalena nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud shirwax oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiiyo
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska iyadoo roobkii gugo uu toddobaadkan ka xurtay deegaano ka mida somalilan kadib abaaro daran oo muddo ah soo taxnaa kuwaasoo saameeyey dad iyo duunyaba xilli roobaadkan oo dadka qaar ay ka cabaana goobaha biyo fadhiisinka ayaa ururka dhakhaatiirta somalilan uu ka digaya halista caafimaad darro ee ka dhalan karta haddii ay bulshadu adeegsadaan amaba ay ka cabaan goobahaasi iyagoo sidoo kalena sheegay ururka dhakhaatiirtu inay qorsheynayaan sida ay kooxo bulshada u wacyigeliyo ugu diri lahaayeen si looga taxadara bay yidhaahdeen cudurrada ka dhalan kara doctor cabdifataax maxamuud ibraahim waa xubin ka mid a ururka dhakhaatiirta somalilan waxaana uu iga warramay noocyada cudurrada ka dhalan kara iyo weliba sida ugu habboon ee looga taxadari karo Een, xilli roobaadyada imika bilaabmay oo kale waxyaalo badan baa xanuuno badan baa ka dhalan karaa xanuunada la yidhaahdo airborne diseaseka loo yaqaano ama biyaha lagu lagu kala qaado xanuunadaasi waxaa ugu badan xanuunada la yidhaahdo een, hepatitis b oo kale xanuunka la yidhaahdo kalooraha iyo xanuunada ku dhaca caloosha sida salmoneelada iyo shigeellada oo kale iyo xanuuno badan oo viruses ahoo keena inta badan caloosha ku dhaco la yidhaahdo rhinovirus kuwaasaa inta badan ugu fara badan duriga laftiisu waa ka mid ama influensaha waxaa loo yaqaanaa xanuunada inta badan xilliga roobka dhasha ayuu ka mid yahay way doctor maxaa xilligan kusoo beegaya inay dhashaan oo kale tusaalahaan oo ay bulshadii ku yimaadaan oo xanuunadaan soo tirisa waxyaalaha kusoo beegiga waxaa ka mid ah dadkii maadaama ay abaara kusoo jireen xoolo badan ay dhulka ku dhinteen waxyaalo badan ay yaalaan khashino fara badan dhulka lagu ururiyey waxaa laga yaaba markii roobku da-e ee biyuhu ay meelaha fadhiistaan in ay bakteriyadii ama viruskii iyo wixii ay ka faa'iidaystaan jaaniskaasi oo ay ku koraan meeshii kadib markaa waxaa la iska ilaaliyaa inta badan een, xi- waxay u badan yihiin xilliyadaas in biyuhu ay fadhiistaan biyaha fadhiisanaya qoyaanka faraha badan leh inuu microorganismskan keenaya xanuunadan ay had iyo jeer ku noolaan karaan waxaasaa ugu badan inay inay had iyo jeer xanuunadan dhacaan waa iminka tusaaleahaan oo kale waxaa laga yaabaa dee iminka roobkii waa bilaabmayba oo iminka maalmahan ugu dambeeyeyba roobkiibaa bilaabmay oo deegaano badan oo somalilan ka mid ah ayuu ka da-ay amba soomaalida kaleba dee deegaano ka mid a waxaa laga yaabaa inuu kaba curtaba Ee dadweynihii qaarkood badankoodu ma haystaan biyo nadiif oo ay qasabadii toos uga cabayaan waxaa laga yaabaa qaar badan inay goobaha biyuhu goobaha soo tilmaantay biyuhu ku urureen inay ka cabaan oo kale En, eh, macnaha waxaa leeyahay biyaha marka la isticmaalo iyo hanaanka la isticmaalaya saameyn yeelanayo oo xanuunadan keenaya mise qaar eh, cimilo ahaanba u imanaya jira Een, labaduba way jiraan horta laakiinse waxaa ugu badan kuwa biyaha la isticmaalaya inta badan ka dhalanaya laakiin se qaar cimil ahaan u imanayaan way jiraan oo dee influensaho kale iyo wuxuu ku yimaadaa inta badan een, een, een, duraygu wuxuu ku yimaadaa isagoo cimil ahaan buu ku yimaadaa xilliyada kulaylka ee roobku jiro ayuu inta badan dadka aada ugu fara badan yahay xilliyadaas ugu badan yahay. laakiinse waxaa jira kuwan la idhaha airborne diseasekaynu imika ka hadlaynay ee biyaha lagu kala qaado ama biyaha ku fidaa iyagu waxay dhashaan xilliga biyuhu ay fadhiistaan dhulka biyaha wasakhaysan oo dadku isticmaalaan ama ay cunto ku karsadaan ama waxyaalahaasay ay ay ka helayaan markaas marka biyahaasaa ugu fara badan
En, dee dadku waa isticmaalayaan biyihii oo dee dhulka miyiga oo kale marka la- ama baadiyaha oo kale marka la eego ama deegaano qaarkood deegaanada qaarkood aan biyo haysan oo kale wax laga yaabaa inay isticmaalaan oo inay wax kaleba haysan dabcan saynu ka wada warqabnana abaar xooggan baa muddo badan ba jirto biyo la-aan aad u daran baa jirtay En, iyagoo biyihiina aan ka maarmayn oo isticmaalaya ma jiraan dariiqo ka duwan oo ay dee kaga badbaadi karayaan cuduradaasi oo ay ade- iyagoo biyihiina adeegsanaya Een, haa way jiraan dariiqooyin fara badan baa jira oo lagaga badbaadi karo dariiqooyinka badan ee lagaga badbaadi karo waxaa ka mid a kow in biyaha lagu daro biyo sifeeye lagu shubo haddii aan la haysan biyo sifeeye ama kaloriin la haysan waxaa lagaga badbaadi karaa biyaha in la kariyo oo karkariyo boiling system loo sameeyo la karkariyo waxaa kaloo la sameeyaa in filtrations loo sameeyo mararka qaarkood la la nadiifiyo la miiro laakiinse waxaa ka wanaagsan biyihii la karkariyay intaan een, la cabin intaan cuntadii lagu karsan intaan wax lagu meedhan waxaa kaloo lagaga badbaadi karaa xanuunadan in la sameeyo een, mararka qaarkood een, gacmaha la meydho oo kale qofki isagoo gacmihiisa wasakhaysan yihiin oo dhulkii waqs- een, ow- een, waste productska ama khashinku ku daatay oo kale soo taabtay inuu cuntadii ku cuno marka waxyaalahaasoo dhan baa lagaga badbaadi karaa biyaha waxaa kaloo la sameeyaa in la daboolo oo biyuhu ay ku jiraan meel daboolan biyaha meelaha bannaanada fadhiyana in laga saaro meesha oo oo loo sameeyo meel ay ka baxaan ay biyuhu socdaan biyuhu hadday fadhiistaan inta badan waxa had iyo jeer halis u yihiin inay xanuunadaasi ku dhashaan weliba kaneecadu ay ugu fara badan tahay xanuunada ku dhasha had iyo jeer biyuhu markay taagan yihiin marka had iyo jeer biyaha waxaa loogu talagalaa in biyaha la saaro la dhaqaajiyo si meesha ay uga dhaqaaqaan oo ina xayo- xan- a- een, waxyaalaha keenaya xanuunku ayna meesha biyuhu ugu dhalan biyahana la kafargareeyo kuwa meelaha hoogaa ku jira sida berkadaho kale in kafar la saaro oo jiingad oo kale dusha lagaga dado oo laga qariyo in ay eh, microorganismska iyo waxyaalahan xanuunka keenaya ay dusha kaga soo dhacaan haddii la heli karana dee waa in kaloriin lagu shubo biyihii ama biyo sifeeyaha oo kaloriintoona lagu sufo oo markaas si biyihii nadiif u noqdaan dadka biyo nadiif u isticmaalaan waxaa kaloo jira een, xilligan iminka abaar xun baa laga soo baxay abaartaa xune dadku ay ka soo baxayaan ee ilaahay roobkii siiyey dadkii dadkii ay ku ay ku qabowsanayaan roobkaasi dhibaato badan buu ayuu ayuu wataa dhibaatooyinka badan dadkii waxay ku jireen malnutrition ama nafaqadaraa dadkii ku dhacday abaarta darteed bay nafaqadarra ugu dhacday nafaqadaradaa ugu dhacday darteed iskama xijin karaan xanuunadan marka xanuunkiina uu ku dhasho xoolo badanna ay ku dhinteen dhulkii xoolihii badnaana biyihii ay soo qaadayaan biyihii meelihii la fadhiisanayay meelihii ay fadhiisanayay isugu imanayaan kadib xa- xayawaanki een- een microorganismskii yaryaraaye ee soo raacay biyihii markii xoolihii iyo wixii wasakhdii meesha yimaadaan ayay dadkii cabayaan dadkii oo iyaga laftoodiina immunitigoodii aanu sarraynin oo nafaqadarro difaacoodii aanu sarrayno nafaqadarra ay ku dhacday nafaqadarradaasina markaa waxay keenaysaa inuu xanuun ka faa'iidaysto markaas si dhib yar uu xanuunka qofka ugu dhici karo waa arrin aan sahlanayn eh, doctor markaynu ka hadlayno en, eh, in xaaladahan ay isku barkadaan amaba ay en, eh, ay ku wada sugnaadaan bulshadii En, maxaa looga hortegi karayaa ama tallaabaa loo baahan yahay hadday tahay shacab hadday tahay bulshadii iyo hadday tahay bahda caafimaadka Ta- een, waa su-aal fiican waxyaalaha looga hortegi kara waxaa ka mid ah een, in in dadka wacyigelin dheeraada la siiyo oo intii ka fara badan waxaa kaloo laga hortegi karaa in dadka nafaqadooda sare loo soo qaado si ay xanuunkiisa ka difaacaan waxaa kale oo imikaanu qorsho een, haddaanu nahay ururka dhakhaatiirta somalilan oo kale ayaanu qorshaynaynaa in goobaha roobabku ka da-een ama abaaruhu markii hore ay ka jireen iminkana roobabku ka da-een inaanu tiimam u saarno si aanu dadka wacyigelin u siino een, biyahana uga nadiifino oon u sheegno si biyaha la yskaga nadiifinayo oo meelahay biyuhu fadhiisanayaan isku dayno inaanu sidii habkii loo dhaqaajin lahaa biyahaasi la- xalkeeda la keeno oo bulshadii la kaashado waxyaalahaasoo dhan waxay iyo biyihii la daboolo een, dadka ca- gacmihii ay iska maydhaan biyihii ay iska karkariyaan si ayna xanuunadani u dhalan dadka nafaqadarradu haysana nafaqadoodii sore loo soo qaado waxyaalahaasaa ugu badan inta badan in dadkii laga- lagaga wacyigeliyo laga iska badbaadiyo guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska marka la idinka imanayay magaalada hargeysa tan iyo tuni barnaamijkan oo kale ha isugu iman doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo xubintii caafimaadkii qoyskaanu intaasi ku dhaafno markana aanu ku wara yara nasanno kaalimihii sugaanta
iyo xidigihiyo cimilada adduunyada caradiyo xidigihiyo cimilada adduunyada kaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caanaqon cara edegka hadalkeed ama caamikala harin kaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caanaqon cara edegka hadalkeed ama caamikala harin isaga cumaamadan culunka buwayno isaga cumaamadan culunka buwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo irsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo irsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii
codka fanaanada farxiyo fiska ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacdeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
caqligiyo wax garaashiyo caynahanu nabade caqligiyo wax garaashiyo caynahanu nabade xaajada cakirantiyo wala lagu cadayn karo dadkarkiisa wayniyo garta caabikee noqon ama caawi kari nolol xaajada cakirantiyo wala lagu cadayn karo dadkarkiisa wayniyo garta caabilkee noqon ama caawin kari nolol awcaro waqtigaayo anfaxal kuwaydo awcaro waqtigaayo anfaxal kuwaydo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.